alxamdu لlh rb العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا cdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليما kaثيirا qال الbخاaرiي رaحimه اللh bab الانfitaal ay alانxراaf alinfitaal waa soo jeesashaduu soo jeesanayey imaamku ee xagga qiblada uu ka soo jeesanayay uu ku soo jeesanayay maamuumiinta iyo walinsiraafi tegistii uu tegaayey halkii uu ku tukaday uu ka kacayey can ilyamiini xagga bidix laga soo leexdo xagga midig laga soo leexdo amaba se loo kaco marka imaamku uu kacayo iyo washimaali xagga bidix wa kaana anasun anas wuxuu ahaa radia allahu canhu yanfatilu mid kasoo leexda can yamiinihi xaggiisa midig ka soo leexda wa can yasaarihi xaggiisa bidixna mid ka soo leexda ayuu ahaa wa yaciibu waa ceebeyn jiray calaa man qofka yatawakhaa u qastiyaaya aw man yacmidu ama kawo u qasdiyaaya alinfitaala inuu ka soo leexdo mar walba can yamiinihi xagga midig oo imaamka mar walow dadka uu tukiyaba marka dadka uu ku soo jeesanayo xagga midig u soo leexanaya oo bimacnaa midigtiisaa soo horreysiinaya markuu soo jeesanayo midigtiisaa soo horreysiinaya arrintaa waa ku ceebeyn jira anas bnu maalik oo wuxuu odhan jiray bimacnaa yaan mar walba xagga midigun imaamku imaamku aanu soo horreysiinin marka uu soo jeesanayo ee xagga bidix iyo xagga midig labada marba ta uu doonaha soo horreysiiyo qaala xadaثana abulwaliid qaala xadaثana shucba can sulaymaan sulaymaan ibn mihraan alacmash can cumaarata ibni cumeyri can ilaswad qaala qaala cabdullaahi wa cabdullaahi bnu mascuud laa yajcalu yaanu yeelin axadukum midkiin lishayطaani shayطaanka yaanu u yeelin shay-an shay oo min salaatihi salaadiisa ka mida oo shaydaanku yaanu salaadiina waxba ku yeelan oo siduu shaydaanka salaadiisa wax ka mida ugu yeelayaa yaraa wuxuu u arkayaa midkiin ana xaqan calayhi waajib inay ku tahay an laa yansarifa inaanu bimacnaa u dhaqaaqin ilaa can yamiini xaggiisa midig mooyaane marka uu tegayo laqad ra'aytu waan arkay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka oo kahiiran in fara badan yansarifu tegaayo xagga gurigiisa u kacayo can yasaarihi isagoo xagga bidix markaa u kacay marka masaladan axaadiid kalena waa ku soo aroortay oo anas bnu malik radia allahu canhu sida imaam muslim saxiixiisa uu ku warinaya markii la weydiiyey kayfa insarafa sa'altu anasa kayfa ansarifu ida sallaytu can yamiina wa can yasaari marka aan noqonayo ee dee masaajidka aan ka baxayaan gurigay ku noqonayo ma dhinaca midig baan u dhaqaaqaa mise dhinaca bidix qaala ama ana ama ana faakharu ma ra'aytu الnabiya yansarifu can yamiini anugu inta u badane aan arkay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam dee xagga midig buu u dhaqaaqi jiray marka waxaa la odhan karaa oo anas tii uu ceebeenaye tan uu sheegaya waa maxay cidda samayse uu ku ceebeenayey cidda samaysatuu ku ceebeenaya waa marka qofku u arkay inay waajib tahay sida ibnu mascuudba uu sheegay in midigta loo dhaqaaqaa inay waajib tahay qofka u arka ayay ku ceebeynayeen oo shay dee derajada u sarraysa xukunkiisa uu gaari karaa uu yahay sunnanimo in la waajibiyo la ictiqaado inuu waajib yahay bay saxaabadaasi diidanaayeen waxaa markaa la odhan karaa anas binu maalik halka wuxuu ihi inta badan rasuulku xagga midig buu u dhaqaaqi jiray marka uu uu ka tegayo halkii uu ku tukaday dee xagga gurigiisa u kacayo ibnu mascuudna wuxuu uhi ra'aytu nabiya kahiira yansarifu can yasaarih waxaan arkay rasuulka oo inta badan xagga bidix u dhaqaaqaya in badan marka labadaa riwaayadood horta isma diidayaano midna kaiir buu cabaray cabiray midna akar buu cabiray in badan iyo inta u badan isma diidayaan laakiin aharkan ibnu mascuud riwaayadda muslim waxaa ku sugan akaru maa ra'aytu rasuula اllahi yansarifu can shimaalih oo arrintaa anas uu tilmaamay cagsigeeda ama kasoo horjeedkeeda ayuu ibnu mascuud sheegay oo inta badan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu kacayo xagga bidixu u kaca jiray inta badan ee agarkaa marka maxaa laysku waafajinayaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen yajmacu bayna biannahu kaana yafcalu taaratan hada wa taaratan hada waxaa lagu kulminaya rasuulku marna inuu midigtaa u dhaqaaqi jiray marna bidixdaa dabeeta anas binu maalikna tii inta badan uu ku arkay ayuu u haystay inay tahay ta u badan cabdullaahi bnu mascuudna tii inta u badan uu ku arkay buu u haystay inay tahay ta u badan si kalena waa lagu jamcin karaa waxaa la odhan karaa ibnu mascuud waxa uu ka waramayaa markuu rasuulku masaajidka uu ku tukanayo ayuu ka waramayaa oo markuu masaajidku rasuulku masaajidka ku tukanaye salaada uu dhamaystay uu kacayo ayuu xaggaa bidix u kici jiray waayo dee gurigiisa ayaa bidix ka xigay oo xujaru nabiy calayhi salaatu wasalaam kaanat can yasaari alqibla qiblada waxay ka xigtay xagga bidix anas ibnu maalikna wuxuu ka waramayaa xaaladaha kale sida safar iyo marka uu ku maqan yahay iyo markaaanu masaajidka aanu ku tukaniyo ayuu xagga midig rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u dhaqaaqi jiray culimada qaarkoodna waxay labadan saxaabiye midna uu yihi inta badan xagga midig buu u dhaqaaqi jiray midna inta badan xagga bidix uu u dhaqaaqi jiray mid wuxuu ka warramay sii jeedkiisa midna soo jeedkiisuu ka warramay marka hadalkoodu isma diidayaba oo saxaabiga yidhi wuxuu u dhaqaaqi jiray xagga midig wuxuu u jeedaa marka uu sii jeedo dhinaca midigtiisa noqonaysa saxaabiga yidhi inta badan wuxuu u dhaqaaqi jiray xagga bidixna wuxuu u jeedaa markuu soo jeesto xagga bidixiisa noqonaysa dee labadina waa isku mid soo maa markaad sii jeeddo xagga midigtaada ahi haddaad soo jeesato xaggay noqonaysaa bidixdaaday noqonaysaa sidaana waa la isku waafajiyey calaa kulli xaal labaduba rasuulka waa ka sugan yihiin in marka aad salaada dhammaysatay aada baxaysa inaad midig u baxdo iyo inaad bidixaad u baxdo labaduba waxaana ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen laa yakhtasu linsiraafu bijihati mucayana manaa bixitaanka iyo noqoshadu jiha mucayan oo si gaara loogu ilaalinayaa ma jirto yustaxabu linsiraaf ilaa jihati xaajati marba dhinaca dan uu leeyay buu dee u baxaya haddii xaggan dantiisu ay ka xigto midig buu u baxaya haddii bidix ka xigtana bidix buu u baxayaa bay yidhahdeen laakiin ida istawat iljihatan fii xaqihi falyamiinu afdalu laakiin haddii labadu ay isugu mid yihiin midig inuu u dhaqaaqiyo inuu bidix u dhaqaaqaa inuu midig u dhaqaaqa ayaa afdala waayo dee midigta axaadiid guud baa ku soo aroortay oo tayaamunka ama midigeysiga si gaara fadli ugu sheegtay sida xadiidu caaisha kaana الnabiyu عalayhi الsalaatu wasalaam yucjibhu tayamun fi shani fii طuhuurihi wa tanaculihi wa tarajulihi wa fii shanihi kulihi hadalkan markaa ibnu mascuud waxaa laga qaadanayaa iyo hadalka anas ibnu maalikba inay madmuum tahay inay madmuum tahay macnaa arrin dhaleecaysan inay tahay in shaygii manduubka ahaa darajadiisa la dhaafiyo sunanimadiisiio dee ilaa xaddi lwujuub la gaadhsiiyo waayo tayaamunka ama midigeysigu de waa mustaxaboon fii kulli shay wa min umuuri alcibaada laakiin markii dadka qaarkood u arkeen inay waajibba tahay markuu soo jeesanayana inuu midigta soo horraysiiyo marka uu dhaqaaqayana inuu xagga midig u dhaqaaqo ayaa saxaabadani ay inkireen ictiqaadka noocaasiya ee dee waajibinta aan sharciga ahayn ay la socoto baabun maa jaa wixii ku yimi buu baab yahay fi thuumi toonta annii'i ee qaydhin iyo walbasali basasha iyo walkuraaf kuraafka ama baqliga wa qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam buu u baabya uu yidhi manakala qofka cuna athuuma toonta awilbasala ama basasha min aljuuci gaajo ka cuna aw gayrihi markaa tafsiirkaasi waa waa tafsiir min ama waa tafaquh min alimaam albukhaari xadiidka ka mid maaha min aljuuci gaajo awgeed u cuna aw hayrihi ama ujeedo kale u cuna sida inuu isku dabiibayo kale oo bimacnaa waa isku mid qofka cudurdaar u cuna toonta iyo basasha iyo qofka iyadoo aan cudurdaar haysan cuna waayo waxaa ku soo aroortay xadiidka nacam jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhu fi saxiixi muslim rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim xadiidku waa inoo iman doonaa markanuu u diiday inay masaajidada yimaadaan dadkii toonta cunay inay arrintaa baahi u geysay maalintii khaybar nahana nabiyu can akli اlbasri wاlkuraath fagalabatna alxaaja abu saciidna wuxuu yihi lam nacud an futixat khaybaru fawaqacna fi hadihi اlbaqla wاnnaasu jiyaac iyagoo gaajaysan bay cuneen maalintii khaybar la furtay markaa gaajaaba u geysay haddana gaajadaasi may noqon cudurdaar umay noqon iyagoo toonti iyadoo toontii ama basashii ka soo ureysa loo fasaxo masaajidka inay soo galaan walihaadaba bukhaari axaadiida uu ka fahmay in haddii qofka gaaja ay u geysaiyo iyo haddii arrin kale ay u geyso iyo hadduu iskii isaga cunaba inay isku xukum tahay oo qof toon ama basal cunay oo ay ka soo ureysaa masaajidka inaanu soo gelahayn uu sheegay falaa yaqrabanna yaanu usoo dhowaan buu yihi rasuulku qofkaasi masjidanaa masaajidkayga yaanu usoo dhowaan marka masjidanaa masaajidba xadiidku waxa uu ku soo abo arooray yanaa khaybar buu ku soo arooray yanaa ghaswatu khaybar dee khaybarna dhul yuhuudeed bay aheedoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidba kuma lahayn ee masjidka halkan wuxuu uga jeedaa meeshii uu asteeyey rasuulku in lagu tukado maalmihii khaybar la goodoomiyey iyo maalmihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogay markaa masjidana i makaana salaatina weeyi waa halkaanu isugu imanayne ee aanu ku tukanayno iyo aanu usoo dhowaanin dee masaajidkii dhisnaa ee axkaamulmasjidka lahaana dee waa min baabi alawlaa waaba uga sii mudan yahay meeshaa lagu tukado inayaan masaajidka ahayn xukumkan waa uga sii mudan yahay culimada qaarkood baa markaa khalad fahmay oo oo yidhi masaajidka loo diidan yahay in qofka toon ama basal cunay uu soo galo waa masaajidka madiina almasjid الnabowi oo qura taasina waa khalad axaadiidkana waxaynu ku arki doonaa isagoo rasuulku le alayhi الsalaatu wasalaam masaajidana bal meelaan masaajidba aan ahayn ayaa sidaa aynu tilmaanay oo lagu tukan jiray un maalmihii khaybar ay muslimiintu furanayeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday qofkii toon cunay ama basal cunay inuu yimaado bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu xataa muslimiintu meelaha isugu yimaadaan baa qofkaasi loo diiday sida axaadiida aynu ku arki doono bal gurigiisa inuu fadhiisto ayaa la amray oo aanu majaamica almuslimiin aanu iman qala xadaana msdد qala xadaana yaحyى an cubayd الlah yaحyى ibn سacيid can cubayd الlah ibn cmr qala xadaثanii naafic can ibn cmr radي الlahu canهuma ana الnabiya slى الlahu عalيه waslm qaala wuxu uhi fii غaswaةi khaybara dagaalkii khaybar dhexdiisa man akala qofka cuna min hadihi shajarة geedan qofka wax ka cuna yacni wuxuu u jeedaa ahuuma e falaa yaqrabanna yaanu u soo dhowaan masjidanaa meesha aanu ku tukanno ee makaana salaatina ila masjid markaa kama dhisnayne halkaanu ku tukanno yaanu usoo dhowaanin qaala xadaثana cabdالlahi ibn muxamed almusnadi aljucfi albukhaari qaala xadaثana abu caasim wa annabiil wa shaykhu اlbukhaari biwaasitana waa kaga wariyey iyadoo cidi u dhaxayso mubaasharatanna bukhaari waa uga wariye qaala akhbarana ibnu jurayj cabdاlmalik ibn cabdاlcaziiz albasri qala akhbaranii caطا qaala samictu waxaan maqlay jaabir ibni cabdilaahi qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam man akala qofka cuna min hadihi shajara geedan qofka wax ka cuna yuriidu wuxuu u jeedaa ahuuma e toonta e falaa yakshaana ay falaa yaأtiina yaanu noogu iman falaa yakshaanaa noogu iman maayo nafyi u macnee ila hadday naahiye tahay falaa yakshana ayay noqon lahayde falaa yakshaanaa noogu iman maayo fii masaajidina masaajidayda culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen fatxaduu ishbaaciyey raawigii oo dabeetana dadka qaarkood baa alif u maleeyey oo falaa yakshanaa ayaa asalkeedu ah waa nahyi almuhim haddii nafyi weeye waa naafiya laadu la idhaana dee nahyi unbay faa'iideynaysaayoo noogu iman maayo macnaheedu waayaanu noogu imanuun falaa yakshaanaa noogu iman maayo fii masaajidina masaajideeda qultu waxaan idhi maa yacni bii muxuu uga jeedaa oo inuu inuu ibnu jurayj cataa ku yidhi oo su-aashan cidda ay ka soo baxda ibnu jurayj uu yahay cidduu weydiinaya cataa ay tahay baa dhici karta inuu cataa yahay oo jaabir uu weydiinayana waa dhici karta muxuu uga jeedaa buuhi macanaa sababta u diiday waa maxay qaala wuxuu uhi maa uraahu u malayn maayo yacni inuu u jeedo ilaa nii'ahu manaa kiisa qaydhi mooyaane manaa toonta qaydhi inuu u jeedo mooyaane wax kaloo malayn maayo wa qaala makhlad ibnu yaziid can ibni jurayjin ilaa natnahu qarmuunkiisa awgii inuu u diiday mooyaane wax kaloo malayn maayo marka toonta iyo iyo basasha iyo waxyaabaha buquuliyaadka raaixada karihaa leh haddii la kariyo dee axaadiis baa ku soo aroortay saxiixa oo raayixadii dee dabku uu dilo inaanay dhib lahayn oo qofkii cunay dee uu iman karo cumar ibnu khadaabna waa sidii uu ku khudbadeeyey kamaa fii saxiixi muslim oo wuxuu yidhi haddaydaan daynahayn kariya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam in kuntum laa budda aakiluuha fa amiituuha طabkan hadday laga maarmaan tahay inaad cuntaan abu daawuud baa warinaya dee bal karin ku dila buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka haddii la kariyo oo raayixadeedii dee dabku uu dilo markaa dhibaato ma laho qofkii mar haddaanay dee ka soo urahayn xukunku wuxuu ku dhisan yahay dee in raayixadeedii ama urteedii ay jirtee markaa waa ama dee shay kaleba uu iskaga baabiiyey mar haddaanu raayixadeedii lahayn masaajidka waa iman karaa laakiin iyadoo raayixadeedii ay ka soo baxayso masaajidka inuu yimaado ayaa loo diiday qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanaa bnu wahbin can yuunus can ibni shihaabin zacama caطaaun caطaa wuxuu ku waramay ana jaabir ibna cabdilaahi zacama inuu ku waramay ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulku qaala inuu yihi man akala qofka cuna huuman toon aw basalan ama basal falyactazilna hanaga dheeraado aw qaala ama wuxuu ihi falyactazil masjidana shakigaasi wuxuu ka yimi ibnu shihaab aلzuhri oo ruwaadda ka warinaysa oo dhami sidaas ayay uga wariyeen inuu yihi falyactazilna ama inuu yihi falyactazil masjidana walyaqcud ha fadhiisto fii beyti gurigiisa ha fadhiisto wa ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka utiya waxaa loola yimi oo loo keenay biqidrin dheri fiihi isaga ay ku jiraan khadiraatun khudrado min buquulin waxyaabahan buquuliyaadka la idhaahday raayixada karihaali ay ka mid yihiin fawajada wuxuu u dareemay lahaa iyada lahaadu wa waxay u noqonaysaa qidriga ayay u noqonaysaa riixan ur ayaa kaga soo baxday rasuulka fasa'ala waa weydiiye faukhbira waa loo sheegay bimaa shaygii fiihaa qidriga ku sugan oo min albuquuli ah faqaala wuxuu ihi qaribuuhaa u dhoweeye ilaa bacdi asxaabi wa ashaara wuxuuna ishaaray ilaa bacdi asxaabi saxaabadiisa qaarkoodoo kaana macahu la joogay waana abu ayuub alansaari walamaa ra'aahu markuu arkay saxaabigaasi kariha waa karhay aklaha cunisteeda falamaa markuu arkay rasul falamaa ra'aahu markuu arkay rasuulku saxaabigaas oo kariha karhay aklaha cunisteedii yihi waxaa rasuulkuba uu diiday de aniguna cuni maayo qaala wuxuui rasuulku kul waar cun waynu kala duwannahay fa innii anigu unaaji waxaan la faqayaa man laa tunaaji mid aanad la faqahaynoo oo dee malaa'igtaa aniga malaa'ig baa imanayso dee waxyi baa malkujuuri lii keenaya lakiin adiga adigu taa ma lihide marka xadiidkan isaga waxaa laga qaadanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu muطlaqanba uu karhayba haddii masaajid uu tegayo haddii kaleba inuu cuno waxyaabaha waxyaabaha raayixada karihaa leh laakiin ummadda kale marka aanay masaajid aanay tegahayn ama meel kaloo dee cibaado laysugu imanayo lagu soo ururayo iyaga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma karhin waxaa kaloo laga qaadanayaa toonta iyo basasha iyo waxyaabahani dee inay xalaal yihiin xataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay xalaal u ahaayeen oo markii la weydiiyey rasuulkee la yidhi axaraamun huwa ma xaaraan baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa tajidunii muxariman lima axalahu اllah wax ilaahay u xalaaleeyey anigu xaaraantimayn maayo marka haddii ay rasuulka xaaraan ka tahay rasuulku wuxuu odhan lahaa aniga ayuunbay xaaraan iga tahay buu rasuulku odhan lahaa calayhi afdal asalaati watasliim bal wuxuu uhi rasuulku astaxyii min almalaaika min malaa'ikati illah walaysa bimuxaram malaa'igta ayuunbaan ka xishoonayaae ee xaaraan maaha kunuu fainii lastu kaaxadi minkum inii akhaafu an uudiya saaxibii cuna buu ihi rasuulku idinkoo kale ma ihi anugu waxaan ka baqayaa inaan dhibo saaxiibka inaan dhibaan ka baqaya malaku jibriil ayuu u jeedaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wa qaala axmed ibnu saalix can ibni wahbin utiya waxaa loo keenay bibedrin baa loo keenay qaala ibnu wahbin wuxuu ihi yani wuxuu u jeedaa dabaqan baa loo keenay saxan fiihi khadiraatun khudrada ay ku jiraan walam yadkur ma sheegin allaythu leyth iyo wa abu safwaan can yuunus iyagoo xadiidka ka warinaya qisata alqidri may sheeginba falaa adri garan maayo huwa qidrigaasi min qowli zuhriyi ibnu zuhri hadalkiisuu ka mid yahay aw fi lxadiidi mise xadiidku ku jiraa se raajixana waa in bibedrin la yidhaahdo waayo haddii qidri la yidhaahdo dee waxaa laga dareemaya inuu ahaa shay la soo kariyey mar haddii la kariyana dee raa'ixadeedii waa dhibatayoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma diideen laakiin bedrin haddii la dhaha bedrigu dee waa saxanka oo karin isaga laga dareemi maayo buquuliyaadka in lasoo kariyey waxaana saxanka bedri loogu bixiyey liannahu yushbihu alqamara layaali اlbedr wuxuu shabaha xagga wareegsanaanta habeenada dayax buuxa dayixu sida u wareegsan yahay oo kale ayaa dee beleedhku ama saxanku u wareegsan yahay walihaada baa bedri loo yidhaahdaa abqa qaala xadaana abu macmar qaala xadaana cabdulwaariث can cabdilcaziiz qaala sa'ala rajulu nin baa weydiiyey anasan oo wuxuu ku uhi maa samicta maxaad maqashay nabiy اllahi salى اllahu alيه wasalam nebiga ilaahyo yaquulu leh fi thuumi toonta kale faqaala wuxuu uhi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku wuxuu uhi man akala qofka cuna min hadihi shajara geedan toonta laydhaa falaa yaqrabna yaanu noo soo dhowaan aw laa yusalliyana macanaa ama wuxuu yidhi yaanu nala soo tukanin marka axaadiidani guud ahaan waxay tilmaamaysaa masalada ku saabsan qofka cuna dhirtaa raa'ixada keliyahaa leh raa'ixada waxa weeyaan la dhibsado inaanu markaasi iman meelaha dadka muslimiinta ahi ay isugu yimaadaan gaar ahaan meelaha lagu cibaadaysanayo masaajidku isagu dee waa sariix oo waa ku cadyahay cilada ama sababta loo diidayna waxay tahay an rasuulku wuxu lianna almalaa'ikata ta'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam arrintaasi inay malaa'igta dhibayso bani aadamkana ay dhibayso ayuu sheegay rasuulku calayhi afdal salaati watasliim marka adiyadaasi awgeed ayaa loo diiday dhibka ay leedahay awgeed baa loo diiday masaajidka markaa waxaa la ilxaaqinaya oo la xukuma meelaha kale dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan dee cibaado ay isugu imanayaan walow meeshaasi masaajid ba yaanay noqonin waayo waxaynu tilmaanay khaybar dee masjid kama dhisnayn ee halkii lagu tukanayo dee musallaha marka ahayd mawlicii lagu tukanayey ayaa rasuulku uu diiday qofkii dhirtaa cunay inuu yimaado riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi manaa falaa yakshaana masaajid ba isagoon sheegin ay falaa ya'tiina yaanu noo imanin riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi walyaqcud fii beytihi gurigiisa ha fadhiisto marka lama odhan karo macnuhu waxa weeye qofku yaanu bixinba oo gurigiisa ha ku xidhnaado inta raayixada karihi ay ka baaba'ayso laakiin waxaa la leeyahy yaanu imanin masaajidka iyo wixii la macnaa suuqyada iyo dhulka waa iska tegi karaa laakiin masaajidka iyo waxaa la macnaa maxaa la macnaa masaajidka musallaha ciidoo kale halka ciidda lagu tukanayo iyo halka salaat listisqa lagu tukanayo iyo salaat ljanaaza oo kale halka lagu tukanayo meelaha dadku ay isugu imanayaane dee cibaadaay u imanayaan yaanu imanin qofka raa'ixada kariyahaya ay ka soo baxayso haddii culimada qaarkood ba hadday dhammaantood iska toonlayaal ay wada yihiin oo ay iska soo wada toonaysteen oo dee mid walba ay ka soo urayso dhib ma laha waayo waa iska wada iman karaan laakiin taasi sax maaha oo iyagu toontaa ka soo uraysa haddana marka hore way ka soo urayso tiisaa dhibaysay haddaana tiisu dhibaayana dee tadada kala dhibi mayso dee ma iyagoo quraa meesha jooga malaa'igtiina malaa'igtuna toon bay soo cuneen inay iyagu isdhibaan oo qura inay iyagu isku dhibayaan oo qura maaha dee ujeeddada loo diiday dee malaa'igta lafteeda ay dhibaysa walihaada haddii xataa masaajidku uu cidlo yahay ama makaanu lcibaadada meeshaa lagu cibaadaysanaya oo qofba aanu joogin isagoo toon ama basal soo cunay inuu yimaado ama banaana lianna almalaa'ika tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam haddii aanu bani aadambe meeshaasi joogin dee meeshaa lagu cibaadaysanaya malaa'ig baa imanaysa marka malaaigtiisa inuu ku dhibaa malaa'igta ilaahay subxana wa tacaala inuu ku dhibaa uma banaana oo dee qofkaasi looma ogola waxaa culimada qaarkood axaadiidan ay u deliishadeen salaatu ljamaaca inaanay fardulcayn ragga aanay ku ahayn waayo waxay dhaha mar haddii toonta iyo basasha iyo buquuliyaadkan in la cuno ay xalaal tahay oo marka hore dadkaa laga xaaraantimayn kii cunayna salaatuljamaaca loo diidey ama ama geedkaa xaaraana ayaa macnuhu noqonaya dee ama salaatu ljamaaca ayaan fardulcayn ahayn laakiin sida saxiixa labadaa midna noqon mayso oo geedku xaaraan ma aha bal waa mubaax sidaynu tilmaamay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu xaaraantiminahayn buu sheegay dee marka haddii la kariyana waxa weeya wuxuu tilmaamay in layska cuni karo oo lagu iman karo masaajidka maadaama raayaxadii ay iyo urti ay tagtay oo ay jabtay culimada qaarkood ay dhirtan in la cunaa waa xaaraanna waa jiraan qolada daahiriyada la idhaahdo laakiin ibnu hamoodin daahiriye marka la sheega markiiba ibnu xasm inuu ku jiro abu moxamed cali ibnu xasm isagu wuxuu qabaa inay xalaal tahay waxaanuu qabaa maca dalika salaatu ljamacana inay tahy fardulcayn waana sida saxiixa ah marka arrintani waxay ka mid tahay waxyaabaha qofku salaatuljamaaca uu kaga hadhaya uun ee daliilimaha salaatuljamaca inaanay fardulcayn aanay ahayn oo roobku markuu doogo qofku soo salaatuljamaaca inuu ka hadho looma ogolayn iyo markuu xanuunsanayo iyo iyo marka qabow daran uu jiro ama dabaylo daran ama cadow markuu ka baqayo dee taan way ka dhalanaysaa salaatuljamaacadu inaanay fardulcayn ahayn tanina waa sidii oo kale weeyaan laakiin qofkan isaga ila cudurdaar kaloo u diiday jamaacada inuu yimaado ma jire maxaa salaatuljamaacada looga reebay waxaa salaatuljamaacada looga reebay si aanu u dhibin dadka muslimiinta ee masaajidka isugu imanaya iyo malaa'igta si aanu u dhibin ayaa jamaacada ama salaatuljamaaca looga reebay haddii qofku uu doonayo masaajidka inuu tago oo bimacnaa uu og yahay inaan raayaxada geedkani aanay ka baaba ahayn inta waktigii salaada ka hadhay marka inuu cunaa dee ma banaana waayo wuxuu noqonayaa qof wuxuu noqonayaa qof u xeeladaystay ka hadhitaanka salaatuljamaacada haddii marka horeba ujeeddada u cunaya ay tahay salaatuljamaacada aad ka hadhidna dee faralku xeeladda noocaasiyo kaga dhici maayo dee ciqaabkii arrintaa ka dhalanayay qofku waa yeelanaya haddiise waxa weeyaan sabab kale uu u cunay oo ujeeddadiisu aanay taasi aanay ahayn oo uu islahaa waa kaa baaba'aysaa inta aan waktigii salaada aan la gaadhin markaa salaatuljamaacada waa ka hadhaya hadhitaanka noocaasiyana aathim ama dembiile ku noqon maayo waayo dee geedku xaaraan kama aha waxa culimmada qaarkood ay ilxaaqiyeen ama ay haleeshiiyeen qofka waxa weeyaan bakarka leh bakarku waa waa qof afqarmuuni ilaahay subxana wa tacaala uu ku imtixaamay oo libaaxa abkhar la idhaahdo leanna shuruuf buu leeyay waa qofka shurufta leh sida libaax oo kale shuruuf aan ka baaba ahayn si kastoo uu maydho uu isu nadiifiyo waxay dhahaan kan toonta cunay buu la mid yahay isaguna yaanu masaajidda imanin iyo meelaha kale cibaadada la isugu yimaado iyo qof kale nabar uraaya oo raayaxo keliya ay ka soo baxayso isna kan toonta cunay buu la xukum yahay bay dhahen bal qaarkood waxaay markaa culimada qaarkood ay haleeshiyaan dee dadka ka shaqeeya waxyaabo raayaxa leh sida ninka kalluunka ka shaqeynaya o kale ee kalluun jarjaraaya si kastoo usoo faraxasho raa'ixadii kalluunku kolleyba waa waxaa laga yaaba inay ka soo wareysa maadaama uu ku dhex jiro oo dharkiisan iyo jirkiisan iyobay la falgasho ilaa waxaanuu iska wada bedelo raa'ixadaasi dee ciyaaro kaga hadhi mayso markaa isaguna waa la xukun bay yidhaahdaan bal asxaabu ulcaahaad bay haleeshiiyeen qofka waxa weeyaan majduumka oo kale juudaamka qaba ee dadku dee ay dhibsanayaan haddii masaajidkii uu ugu yimaado masaajidka markaa meelahan raacsane sida daaradiisa oo kale iyo masaajidkun bay la xukum tahay walihaada ayaa fii saxiixi muslim sida ku sugan min xadiidi cumar qofka dhirtaasi ay ka soo urto masaajidka waa laga saari jiray ida wujida riixuha fi lmasjid umira biikhraaji man wujidat minhu ila lbaqiic banaanka ama dabadda masaajidku looga saari jirin ilaa baqiic baa la jiidi jiray weliba inta lugaha la qabto oo laga fogeyn jiray waxa weyaan masaajidka marka masaajidka raxbat lmasjid iyo fanaagiisa iyo masaajidka ayuun bay la xukum tahay un waxaa markaa ka daran toonta iyo basasha oo dhirta mubaaxa sigaarka ayaa ka daran faa'iiday dhali lahay dadka sigaarka markaa soo cabay haddii masaajidada laga dareerin lahaa masaajidkuu ka sigaarku uu ka soo urayo leanno dee dad fara badan baa salaada jecelo waa waa iska dayn lahaayeen nin baa waxa weeyaan lai sheegay yihi sigaarkan iska daayey sababtan isaga daayay laba arrimood bay ahayd arrinta koowaad waxay ahayd waxa weeyaan inankaygii yaraayo dee haashkii cunaya baan arkay buuhi marka aaba ishiish iska tuurna wuxuu dha aba adigu sood iga cuna sababta labaadna waxay ahayd buu yihi masaajidka markaan soo galo ilaa qofku markuu sigaarkaiyo waxaan isagu cabee uu u barto waxba waa uri maayaan laakiin qofka waxaan aan cabbin buu aada ugu soo uraya waxaan arkaa un dadkii oo iga mashiiqsanayo sanka iga qabqabsanaya show nin urayaan ahays maboogibe dabeetana markaa labadaasi arrimood markaan arkay baan iska daayey buuhi marka kuwa sigaarka cabaya sigaarku uu ka soo urayo walaa shaka qofku mar hadduu cabana gaar ahaan marka uu mudmin noqduu joogteeyana waa ka soo uraya xataa dharkiisa marihiisa halkaa uu sudhaabo ka soo uraya iska dhaaf waxa weeyaan isaga eh waa inaanay masaajidada aanay la iman oo malaa'igtana aanay ku dhibin muslimiintana aanay ku dhibin dadka waxa weeyaan muslimiintaana dee waxay ahayd inay saaraan laakiin imika dee man yukhriju yaa saaraya ila waa munkar u baahan gacanta in lagu suuriye foor baa la isula baxaya masaajidka soo maha de war sigaar baa kaa waraya masaajidka ka bax war ka bixi mayna masaajidka maadiga alabu markiiba odhanaya laakiin waktiga la saaraya dee imaamkii iyo xaakimkii iyo dowladdii baa saaraysay waa hawl markaa suldo iyo awood u baahan weeyaan oo afraadda ama ashkhaastu markaa aanay aanay ku qumi karin baabu wuduu'i sibyaani carruurta yaryar weysadoodii buu baabi wamataa yajibu calayhim goormay ku waajibaysaa caruurtii alquslu meedhashadu iyo waطuhuuru طahaaradii goormay ku waajibaysa oo طahaaradaa qusliga ka caamsan oo min baabi cadfi اlcaam calى اlkhaas wa xuduurihim iyo imaanshahoodiibuu u baabiyey caruurtii raa'imanayeen aljamaacata ay salaata aljamaaca wاlciideyn iyo salaata alciideyn iyo wاljanaa'iza ay imanayeen salaatu اljanaasa iyo wa sufuufihim caruurta yaryar sufuuftoodii macnaa axkaamu sufuufihim oo qofka yar bimacnaa safka ma lagu tirinaya mise lagu tirin maayo wujuudu ka cadami joogistiisa iyo maqnaanshihiisa waa isku mid miyaa marka imaam albukhaari raximah llahu tacaala sifatu salaa ayuu dhameeyey sifadii salaada wuxuu markaa ku gebagabeeyey abwaab dhinac xidhiidh kalena salaatu ljamaaca oo xadiidan ka warramaysa toonta iyo basashiiyo inaan masaajidda lala soo gelin dee salaatu ljamaaca ayaa dhinac xidhiidh ay kala leedahay wakadalika axaadiidan imaanshaha caruurtu ay yimaadaan salaatu ljamaaca iyo dumarku imaanshaha ay imanayaan iyo ka hadlaysaa dee salaatu ljamaaca ayaa ay xidhiidh la leedahay walihaada buu ku khatimay ama uu ku gebagabeeyey abwaabtii uu kaga hadlayey sifada salaadii rasuulka calayh isalaatu wasalaam qala xadaana ibn muhanى qala xadaanii gundar qala xadaana shucba qaala samictu waxaan maqlay sulaymaan ashaybani qaala samictu waxaan maqlay ashacbiya baan maqlay qaala akhbaranii waxa ii warramay buu ihi man mara mid soo maray maca anabiyi salى اllahu alayh wasalam isagoo la socdo nebiga calىa qabrin qabri buu soo maray mambuudin qabrigaasi oo manaa cusaybkiisu uu muuqdo oo wakti dhow la aasay faamam rasuulku waa tukiyeeyo wasafuu calayhi waana ku daba safteen ama wasafuu waa safteen calayhi calى alqabr faqultu waxaan idhi yaa abaa camrin man xadaaka yaa arrintaa kuugu warramay manaa waa shacbi abu camr faqaala wuxu uhi ibnu cabaasin baa iigu waramay marka shaahidka iminka xadiidka ku jira waxa wey qadiyadda janaa'iska ku saabsan kitaabuljanaa'is buu xadiidu ku iman doonaa oo qofkii markaa iyadoo la aasay qabriga dushiisii ma lagu tukan karaa salaatu ljanaaza markuu muddo intee la-eg sii aasnaado ayaa lagu tukan karaa masaladaasi baabkeeday ku iman doontaa laakiin iminka shaahidku waxa wey cabdullaahi ibnu cabaas isagoo yar bimacnaa inan yara sa riwaayaadka qaarkood ku cad ayuu haddana raggii waaweynaa safka uu la galay oo salaatuljanaasadaasi uu kala qayb galay marka carruurta yarro safka in lagu tirinayo ayaa laga qaadanaya sida xadiidka dambeba aynu ku arki doonno oo nin quri hadduu imaamka ku daba tukanayo inan yarina uu dhinac taagay uu la tukanayo ma waxaa la odhanaya kelidiibuu saf noqday ninkaas mise inanka yar waa la tirinaya waxaa la odhanaya kelidii maahe waa lala tukanaya sida saxiixa waa inanka yar waa la tirinayaa abwaabta sufuufta marka laga hadlaayo oo nin iyo inan yare hadday imaamkii ku daba tukadaan ninkaa la odhan maayo kelidabaad imaamkii ku daba tukatay la odhan maayo oo inanka yari waa macduud yaana fii axkaami sufuuf axkaamta safka marka laga hadlayo waa la tirsanaya wey walow yaanu qaangaadhba noqona mar hadduu mumayiz yahayo wuxuu kala garanayo salaada uu fahmayo qala xadaثna عlي بن cabd للahi qala xadaثna سufyاn qala xadaثnii صfwan بn sulaym عan cطاء بn yasاri عan abi سacيidi الkdrي عan النabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala wuxuu yihi alguslu maydhashadu ywma اljumucati maalinta jumcaha waajibun waajib weeye calى kuli muxtalimin mid kastoon qaangaad ay waajib ku tahay marka waajibkaa maxaa looga jeeda mawaajibkii istilaaxigaabaa looga jeedaayo hadduu meydho waayo maalinta jumco wuu dembaabaya miyaa macnuhu noqonaya mise waa waajibkii lugawiga ahaayo muta'akidun calayhi waa arrin si adag looga rabo miyaa macno in sha allahu tacaala kitaabu ljumuca oo kitaabka inugu soo socdo ah markaynu abwaabtan sifat salaa ka hadhay aynu dhammayno ayaynu masaladaasi ugu tegi doonaa calى kuli muxtalim muxtalimkana baaligaa looga jeeda xadiidka markaa bukhaari halkan muxuu u keenay wuxuu u keenay si uu u caddeeyo macnaa maydhashadu inaanay ku waajibin qofka aan qaan gaadhin ee kii qaan gaadhay ayuun baa laga rabaa maydhashada jumca marka maydhashooyinkii kalena ma la xukum yihiin oo ilmihii inankii yara hadduu janaaboobo ila isagoon qaan gaadhin baa dhici karta de inuu gabadh guursado jimaac uu sameeyo soo ma wakadalika inantii waxaa dhici karta iyadoo aan qaan gaadhin in dee lala aqal galo oo dabeetana la jimaaco marka meedhasha miyay ku waajibaysaa dadkaa yaryar ee aan qaan gaadhin haddii muujibkii wixii meedhashada waajibinaya uu ku dhaco sida janaabadaasoo kale bukhaari xadiidkan marka uu keenay de waxaa ka muuqata inuu u iilanayo inaanay dee waajib aanay ku noqon ahayn culimaduna masalada waa isku khilaafeen qaarkood waxay idhahdeen waajib ba ay ku noqonaysaa maydhashadii iyo weysadii iyo laakiin taa ishkaala ku soo arooraya wuxuu noqonayaa ishkaalku wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo dee markaa hadday ka tagaan aafimiin miyay noqonayaan miyay dembaabayaan maya dembaabi maayaan waayo baaligiinba maaha rufica alqalamu an can halaaث saddexdii qalinka laga kor qaaday oo xoogaan laga qorayn bay dee kamid yihiin carruurta yaryar ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen macnaa waajib bay ku tahay la odhan maayo waajib bay ku tahay meedhashadaasi la odhan maayo haddina waajib bay ku tahay waxaa ka dhalanaya in hadday meedhan waayeen inay aafimiin noqdaan oo dembi iyo dee ciqaab arrintaasi uu ka ratibmo laakiin sida salaadaba dee loo faraya ayaa la farayaa un inay maydhaan oo sida salaada loo faraya weysadiina dee la faraya laakiin carruurta yare bay waajib ku tahay la odhan maayo waxay ahlucilmigu markaa isku khilaafaan ilmuhu markuu toban jir gaadho salaaddu miyay waajib ku tahay culimada qaarkood baa waxay leeyihin mar hadduu toban jirsado salaaddu waajib bay ku tahay waxaana markaa ay u xujaysanayaan xadiidka abu daawuud ee rasuulku yihi wadribuuhum calayha wahum abnaau cashr toban jir markay gaadhaan salaad la-aanta ku garaaca wuxuu leeyahy haddaanay waajib ku ahayn dee daraaddeed looma xanuujiyeen laakiin sida saxiixa ilaa ay qaan gaadhaan waajib salaadu kuma aha waana sida culimada badankooda ay ku tegeen oo asalaatu laa tajibu cala asabiyi ila bilbuluuq garaacista markaa la garaacayo toban jir markuu gaadho salaad la-aanta lagu garaacayaana dee waa darbun lita'diib waa garaacis eedbin looga jeedo waxyaabo kaloo dee ilma yar aan waajib ku ahaynba dee waa lagu garaacaa iyadoo eedbin dee looga jeedo marka tanna kuwaas ayuunbay la mid tahay marka ilaa ilmuhu qaan gaadhayo salaadna waajib kuma aha طahaarana waajib kuma aha laakiin toddoba jir markuu gaadho waa la faraya toban jir markuu gaadhona salaad la-aantaasi markaa waa waa lagu garaacayaa iyadoo garaaca edbin looga jeedo garaaca markaa edbinta looga jeedaana dee dawaabid buu leeyihi xuduud buu leeyihi xuduuddiisa markaa waxaa ka mida waa in aan wejiga laga garaacin waayo wejiga waxaa ku yaala xubno qofka bani aadamka noloshiisa muhiim u ah walihaada baa rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam darb اlmarأa taadiiban markuu ka warramaya garaacista gabadha la garaaco edbin la edbinaya awgeed laa tadrib اlwajha walaa tuqabix laa tuqabix walaa tadrib اlwajh gabadha ha ku odhan qabaxaka allah ilahay ha ku fool xumeeyo fool xume ilahay ha ku ri ama wejigaaga ilaahay ha gubo ha ku odhanin walaa tadrib اlwajha haddaad garaacayso garaacis edbin aad uga jeedan wejigaha garaaci wakadalika waa inaad mubarix aanu noqon mid wax baraarinaya inuu laf jabiyo ama jidhka uu jeexo iska daayo walaa budda min ataja min atajanub min almaqaatil meelaha halista ee qofku dee u dhiman karana waa in laga fogaado saa wadnaha iyo beerka iyo kelyaha iyo caloosha iyo meelahaasi dee in laga garaaco waa in la iska ilaaliyo mushkilana waxay tahay macalimiintu iminka aadaabta sharciga noocaasiya ma iltizaaman darbigana waa inaan lagu degdegin oo wax kale qofka haddii lagu edbin karo sida tarkiib oo kale jeclaysiin arrintan lala doonayo la jeclaysiiyo jaa'isad loo ballan qaadoo kale la siinayo runa ama tarhiib dagaal la dagaaloo kale manaa in garaaca markiiba lagu degdega ma aha macalimiintuna maanta markiiba dheg iyo dhawan bay fujiyaan carruurta markiiba intaas halkaa meelaanayn ku dhufan maayo bab ama madaxaasu ka dharbaaxaya oo maskaxda ay ku jirto ama dhegta ee dhabankaasu fujinaya ilmihii yaraad waxa laga yaaba waxbarashadii iyo wixii loo dhigayaba inuu noco ayaa laga yaaba macalinkiina waa nacaya qofkana berri buu weynaanayayo ogow markaanu macalimiinta ahayn raggii yaryaraanu garaaci jirin rag maanta malaalig ama naga waaweyn baa jira markuu meelaha kaaga soo baxo waad khajilaysa maalintii aad garaacdo xusuusanaysa kii maalintii sida xun aad u garaacday weyaan kaas isla isla waxa laga yaba inu xusuusan yahayo ilxunuu kugu eegayo ama qalbiga waxa weeyaan kugu hayo qala xadaثna عlي بن cabd لlahi qala akhbarana sufyaan can camri qala akhbaranii kurayb can ibni cabaasin radi الlahu canهuma qaala wuxu uhi bitu waan hoyday cinda khaalatii habaryarta agteeda an u hoyday maymuuna habaryarteedii maymuuna ahayd leylatan habeen fanaama الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulku waa seexday falama kaana markuwa fii bacdi leyl ay fii bacdi saacaati leyl habeenka saacadihiisii wax ka mida mid ku dhex jira qaama waa kacay rasuulu llahi salى اllahu عalيh wasalam fatawadaأ waa weysaystay min shanin qarbad buu ka weysaystay mucallaqin meel kasoo mid laga soo laalaadiye ahayd wuduu'an weyse khafiifan fudud yukhafifuhu camrun camar baa markaa ayaa khafiifinayey wa yuqaliluhu jiddan aadna waa u yareynayey markuu sifeynaya uma qaama waa kacay rasuulku yusalii isagoo tukanaya salaatuleyl weye faqumtu waan kacay aniguno fatawada'tu waan weysaystay naxwan si la mida mima tawada'a siduu u weysaystay uma dabeetana ji'tu waan imiyo faqumtu waan istaagay can yasaari xaggiisa bidix faxawalanii waa isoo wareejiye fajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiini xaggiisa midig uma sallaa waa tukaday maa shaء allah intuu ilaahay doono uma dajaca waa jiibsado fanaama waa seexdayba xataa nafaka ilaa u khuuriyey faataahu waxa u yimi almunaadi muadinkii baa u yimi yu'dinuu isagoo ogeysiinaya bisalaati salaaddii subax inay gaadhay waktigii la gelayay faqaama macahu faqaama waa kacay rasuulku macahu imaashiyan macahu isagoo ninkaa raacay ila salaa xaggii salaadda u kacayo fasallaa waa tukadeeyo walam yatawada ma weysaysan aya xasan xadiidkan soo daliilu ma aha hurdadu inaan weysada jebin rasuulka intuu seexday oo u khuuriyey ayuu haddana iska kacay oo iska tukaday rasuulka wuxuu ihi tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii hurdaduna dee sideeda uma aha wax weysada buriyo waa madina linaaqid waa meel loo filayo shaygii weysada burinaya inuu dhexdeeda dhaco marka mar hadduu qalbigii u soo jeeda dee waa og yahay wixii weysada buriya inaan ku dhicin walam yatawada ma weysaysan qulnaa licamri waxaanu ku nihi ina naasa dad baa yaquuluuna waxay leeyihin ina النabiya slى الlahu عalيه wasalam rasuulka tanaamu caynu ishiisaa seexato walaa yanaamu qalbu qaala camru samictu waxaan maqlay cubayd ibna cumeyrin oo yaquulu leh ina ru'ya alambiyaa ambiyada riyoodu waxyun weeye waa dee quluubta waa soo jeeda uma qara'a wuxuu akhriyey inii araa fi lmanaam anii adbaxuka dee riyadaana camaliyan inuu u fuliyo ayuu go'aansaday nebiy llaahi ibraahiim uu ku riyooday isagoo gowracaya inankiisii markaa shaahidka xadiidka ku jira iminka waxa weeye carruurta yaryare horta inay tahay inay weysaystaan faqumtu fatawada'tu naxwan mima tawada' oo ibnu cabaas weysela'aan salaaddaa kuma gelin iyo carruurta yaryar safka inay la gelayaan ragga waaweyn bimacnaa ila xukunka sufuufta inay qaadanayaan oo wujuuduhum ka cadamihi maaha oo haddii joogistiis iyo maqnaashihiisu uu isku mid yahay inuu midig kaga xidho inuu bidix kaga xidhaa isku mid bay noqon layd soo maha laakiin wuxuu leeyahay inan ka yari sharciga ninka weyn buu leeyahy oo ninka weyne qura sida ay waajib u tahay ama siday u tahay waajib maahe siday u tahay inuu midig kaga xidho imaamka mar hadduu kelidii ayay tahay ka yarin inuu midig kaga xidho oo ninka weyn buu la xukumiye weyaan macnuhu masaaisha kale xadiidka ku jirta in badani hore inoo soo martay qال xdثna ismاعيiل qال xadثnي mالك عن اسحاaq بن cabdاللahi بن abi طلحة عن aنس بن mالك أna jadته ayeedii mulayka ayaa dacت u yeedhay rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم لطacاami raashin bay ugu yeedhay sanacatu ay u samaysay rasuulka faakla minhu raashinkaasuu wax ka cunay oo dee iminka muhiimada loogu yeedhay raashin bayda raashinkiiba horreysiyey faqaala wuxuu yihi qumuu kacafa liusaliya bikum aan idin tukiye marka maxaa laga qaadanaya rasuulku min baabi الtacliim wuu berayey salaada markuunu tukinayey waxaa laga qaadanaya salaad sunaana in jamc lagu tukan karo faqumtu waan kacay ilaa xasiirin caw xaggeed baan u kacay lanaa annaga noo sugnaedo qad iswadda xasiirkaasoo madoobaaday min tuuli maa lubisa manaa goglashadii la gogladay dheeraanta dheereed awgeed marka iftiraashkii baa lubsi halkan lagu sheegay maxaa laga qaadanaya qad iswadda min tuuli maa lubisa tilmaamista lagu tilmaamay gogoshii libaas lagu tilmaamay maxaa laga faa'idaysanayaa baynu nidhi nacam saxiix macanaa in shayga la goglado la goglada ula xukmi ka la gashado waxaa in la gashada xaaraanta in la gogladaana maxay noqonaysaa xaaraan oo gogoshu waa min alibaas fanadaxtuhu bimain biyaan ku rusheeyey horey noo soo martay mukhtaaro mukhtaar sababtu u rusheeyey maxay ahayd dhaskuu ka rusheynay manaa u yaraa uu yaraa liilayey maanaa si ay u liilanto manaa yaro jilcilayy qiila haakada sidaa waa la yidhi lakin hunaaka qowlun aakhara qowl kalea ku jira masalada aye yanaa najaas aan la hubin najaas aan lagu hubin oo looga shakiyey buu ka rusheynayena waa la yidhi oo macanaa gogosha ama marada haddii najaaso looga shakiyo oo aan dee lagu hubin in la rusheynayo unbaa culimada qaarkood ay u deliishadeen horeynu masalada aynu uga soo hadalnay faqaama waa istaagay rasuulu llaahi salى اllahu alيyه wasalam walyatiimu agoonkiina macii aniga macayguu istaagay walcajuusu islaamtiina min waraa'ina xaggayga dambe istaagtay fasallaa binaa waana tukiyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam rakcateyn marka xadiidka horena waa inoo soo maray masaa-ishiisa hore usoo tilmaanay laakiin shaahidka ku jira iminka waa maxay in anas bnu malik oo markaa nin weyn ahaa iyo yatiim mar haddii yatiim laydina de weli ma qaan gaadhin iyo inan yaroon qaan gaadhin inay saf wada noqdeen inan ka yar haddaanu wax kasoo qaad lahayn xagga tirsiga sufuufta dee aanas rasuulku dhinac istaagi lahaa ila waa kelidiya soo maa laakiin isaga iyo inankii yaraa markay rasuulka calayh isalatu salaam ay daba istaageen taasi maxay daliilo tahay in asabiyu yucaddu min asaf safka waa lagu tirinaya qaala xadaثana cabdالlahi ibn maslama can malik can ibni shihaab can cubayd اllahi bni cabdالlahi bni cutba can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu qaala wuxuu ihi aqbaltu waan soo qaabilay yani xaggii rasuulkaan usoo kacay raakiban xaalaanahay mid saaran calaa ximaarin dameer ataanin dhadig wa ana aniguna yoomaidin maalinta qad naahaztu waxaan ku dhowaaday ee qaarabtu alixtilaama qaangaadh marka weli inaanu qaangaadhin bay taasi tusinaysa warasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahna yusalii biاnnaas dadka ayuu tukinayay biminan mine ayuu ku tukinayey ilaa gayri jidaarin jidaar dhinacii ama jihadii dhinacaan ahayn buu u tukanayey manaa dhinacaanu jidaar ka xigin ayuu u tukanayey waay cabdallah cabdallah ibnu xasan waay maxaa taa bukhaari u deliishaday hore inoo soo martee yusalii ilaa gayri jidaar yusalii ilaa gayri jidaarin wاtalqiinu mamnuuc aye aye ka qaado ka qaado waa loo tirinaya inaan sutrada waajib ahayn waabuu u baabaystaba xadiidka laftiisa hore ayaa masaladaasi ay noo soo martay laakiin maxaynu nidhi ilaa gayri jidaarin ila meeshu gidaarba ma lahaynoo waa mine eh bukhaari wuxuu leeyahy gidaar ilaa gayri jidaarin waxaa looga jeedaa ilaa gayri sutra ila marka hore meeshu gidaarba lahaynay laakiin masalada waynu ka hadalno sida raajixa sutradu inay waajib tahay inay sida raajixi tahay sutrada waajibnimadeeda ayaynu tilmaamnay famarartu waan maray beyna yaday bacdi saf safka barhkii baan hormaray marka sutrada imaamka ayuunbaa sutra u ah maamuumiinta haddii iyaga la kala dhex maro dhib ma leh fanazaltu waan dhaadhacay oo arsaltu waan diray alataana dameertii tartacu si ay isaga daaq tagto ama tartacu iyadoo daaqaysa wa dakhaltu waan galay fi safi falam yunkir daalika arrinkaa iguma inkirin calaya aniga axadun marka shaahidku iminka waa maxay waa dakhaltu fi saf ibnu cabaas isagoon qaan gaadhin ayaa haddana raggii waaweynaa sufuufta uu la galay qala xadaثna abulyamaan qaala akhbarana شhucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii curwa ibn zubayr ana caaisha qaalat waxay tihi actama الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam ee akhara اlcishaa salaaddii cishaadu dib u dhigay waqaala cayaash wuxu uhi xadaثna cabdulaclى qaala xadaثna macmar can الzuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalat actama rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ee akhara rasuulu اllahi fi اlcishaa xataa naadaahu ilaa u dhawaaqay cumaru qaa'ilan isagoo le qad naama nisaau dumarkii waa seexdeen wasibyaan marka xadiidkani sida axaadiida hore wuxuu tusinayaa yanaa caruurta yaryari salaatu ljamaca inay iman karaan kadalika dumarka fakharaja waa soo baxay rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxu uhi inahu laysa axadun axad ma ahani min ahli اlardi ka mid yusalii mid tukanaya hadihi salaa ayrikum axadkaaso hayrukum axadkaasoon idinka aan ahayn walam yakun ma ahayn axadun axadna yoomaidin maalintaa mid yoomaidin maalintaa yusalii mid tukada gayra ahli lmadiina oo madiine meelaan ahayn dee salaad cishaayo oo jamaaco lagu tukanayo maba jirinba ee reer madiine ayaa masaajidka nebiga meen masaajida kale dadkii ku tukanaya intay cishaayo goorla tukadeen bay iska seexdeen marka dumarkan iyo caruurtan uu leeyahay cumar waa seexdeen macnaa waa kuwii masaajidka joogay weeyaan macnuhu sidaasaanu xadiidku daliil ugu noqonaya inay dumarka iyo caruurtu salaat ljamaca ay kasoo qeybgeli karaan qaala xadaana camr bn caliin qaala xadaana yaxya qaala xadaana sufyaan qaala xadaanii cabdiraxmaan ibnu caabisin qaala samictu ibna cabaasin radia allahu canhuma qaala lahu rajulu nin baa ku yidhi ibna cabaas shahidta miyaad ka qeyb gashay alkhuruuja bixitaankii n salaat lciid loo baxayey maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi nacam walowlaa makaani haddaanay jiri lahayn makaanadayda minhu rasuulka aan ka taaganahay qaraabanimo maa shahidtuhu maan xaadireen yacni min sikari yaraantiisu u jeeda ataa waa yimi rasuulku alcalama calaamadiibu alladii calamkaasoo cinda daari kaiir ibni salt ku yaala kaiir ibnu salt saxaabiga laa daartiisa ku ag yaalo uma khaaba waa khudbaday bannaankaasu macna ciiddii ula baxay uma ata nisaa dabeetana dumarkiibu u yimiyo fawacadahuna waa waaniyo wa amarahuna wuxuu faray an yatasadaqna inay sadaqad la baxaan fajacalat ilmar'atu gabadhii waxay bilowday tuhwi biyadihaa gacanteeda inay ku foorariso ilaa xalqihaa manaa qoorteeda ama dhuunteeda tulqi iyadoo ku tuuraysa wixii ay xidhnayd fii fawbi bilaalin bilaal marada uu fidiyey uma ataa huwa uma dabeetana ataa waa yimi huwa rasuulka iyo wa bilaalun bilaal albeyta gurigii bay yimaadeen marka xadiidkan kitaabuulciideyn buu inoogu iman doonaa laakiin iminka shaahidka ku jira waxa weye in caruurta yaryar salaatulciid ay ka qeyb gelayaan ibnu cabaas isagoo yar buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacay masaa'il fara badan baana ku jirta insha allahu tacaala iyo axkaam fiqiya marka baabkiisa markaynu gaadhno ayaynu halkiisa ayaynu ku sharaxi doonaa wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wa sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira su-aaluhu maanta waxa weeyaan waa waktigii baa ka dhacay in sha allah sida dambe